dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa london ka soo diyaariyey inoona haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan waxaa barnaamijkaannu uga hadli doonnaa doorashadii ka dhacday dalkan britain khamiistii waxaana doorashadaasi ay horseeday in xisbiga talada haya ee ra-iisul wasaare teresa mey ay ku hungowday in kuraas ku filan ay hesho ra-iisul wasaare mey ayaa sheegtay in ay taageero ka raadinayso xisbiga xag jirka ah ee d u b ee waqooyiga airelan si ay u soo dhisto xukuumad wadaag ah maxay haddaba ka dhigan tahay guuldarradan su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiinayaa maxamed ibraahim oo si dhow ula socday doorashadaas islamarkaana ka tirsan xisbiga muxaafidka ee talada dalkan haya kusoo dhowow barnaamijka marka hore maxamed waan dhowahay mahadsanid ramadaan kariim waayahay aan ku bilowna marka hore dabcan doorashada waxaad moodeysay in si gaara ay xiiso u lahayd natiijadeeda aad baa loo wada sugayey ugu dambeyn waxaa soo baxday in xisbiga uu guuldarro la kulmay arrintaas maxay ka dhigan tahay maxay xisbiga uga dhigan tahay horta runtii arrintaas xisbigu waa ka murugsan yahay wuxuu sugayey maaha taasna xisbigay u taallaa inay ka tashado ay dib isugu noqdaan laakiin waxaan meesha laga saarayn groupka la yidhaaha labour partyga oo dhallinyaradii iyo ardaydii iyo oo soo kiciyey oo markaa dareensiiyey in laborku u qaban karo dhallinyaradii taasna waxay kaliftay in dad badan oo horday ay soo baxeen ay markaa ay mataqaanaa votinka ka qayb galeen taasina waxay keentay in annagu aanu seats ama kuraasi xaggaa nagaga lumaan ta kale meesha taallaana waxa weeye manifestogaygu sa anugu u arkayo iyo saan ula dhaqanay waxaan waxaa ka muuqatay inaan isla weynnahay oo maaragtay aanan tviyadii kasoo qaybgelayn hadalladii aanu mataqaanaa manifestogayada sharciyada iyadaanu soo saarayna aanay xisaabtoodii la samayn marka madaxweynaha ama prime ministerku wuxuu is yidhi arrintan iskaga shubo waa lagu yeeli doonaaye laakiin waxaa ii muuqataa in maanta darbaaxo weyn lagu dhiftay taasna ay ay ay ay u sababtay isla weynidaasi ay keentay iyo iyo inay way way ista yeeshatay waa garta marka markaan eegno dhinaca dhalinyarada oo xooggooda u codeeyey xisbiga shaqaalaha ee laborka dabcan waxyaabaha ugu waaweyn ee xisbigaas ay ugu qanceen waxaa ka mid a waxbarashada firiiga ama bilaashka ee jaamacadaha marka ma waxaad leedahay xisbiga conservative-ku haba yaraatee wax ahmiyada ma aanu siinin dhalinyarada horta iyagu dhalinyarada waxay taariikheyn u yaqaanaa dad dhalinyaro oo aan vote garayn ooan badankooda registration aan aan mataqaanaa systemkaba ku jirin laakiin waxaa ka guulaystay labor partiga oo ku dhawaaqay inuu caruurta jaamacadda free uga dhigayo taasaana uu sanadkan uga bilaabayo taasaa markaa ku kaliftay dhalinyaro badan inay soo kacaan oo laba milyan lagu sheegayo annaga dhinacayaga bolosiyadeedu wuu ka duwanaa dhinaca dhalinyarada waxaanu ka hadlaynay social care oo mataqaanaa oo oo dadka da dadka da-da waaweyn lagu ilaaliyo sharciyadaas waxaanu ka hadlaynay dalkani waa dal qabow winterka markaasi energy billka ama biilasha si la bixinayo ee gaasta sida loo yareeyo arrimo caynkaasa oo qaarna eurubna ku saabsan yimaan xoog saarnay laakiin waxaan oo noo baxday oo imika caddaatay in ummaddu waxay ka fikirayeen ay rabeen iyo annagu waxaan rabnay mataqaanaa ay kala jaad haayeen ay kala duwanaayeen waa garta laakiin natiijada marka la eego ma kuu muuqataa in doorashadan ay soo bandhigtay welwelka laga qabo xisbiga conservative-ka doorashada horta inay soo dhigto iyadaa ikhtiyaarka iska lahayd iyadu waxay tiri dagaal weyn bay iyala gelaysaa yurub oo gorgortama marka iyagoo iyagoo mataqaanaa adag oo majority wanaagsan haysta haysata ha ka qayb gasho hadalladaas laakiin maanta waxaa caddaatay in iyadoo sii damageda oo mataqaanaa oo oo xaggii xag markii hore ay joogtay kasii hooseysa inay wadahadalka ka qayb gasho taasna dad baale waxay u dan tahay dadkii doonaya yurub in la joogo iyo yurubba marka saasaan horta arrintaa u arkaa waayahay marka ma isleedahay guule ayay ka keeni kartaa wadahadallada ay la geli doonto midowda yurub mar haddii iyadoo markii horeba doorashada usoo hormarisay si ay u hesho dowlad xoog badan si ay u hesho kalsooni intiina aad moodid inay hadda lumisay maxaa guulaha oo ay ka keeni kartaa ay kula tahay wadahadalladaas aniga waxa ii muuqata sidii hore ay markii hore ahayd maanta way ka liidataa marka arrintani maanta yurub unbay dan u tahay minority government oo ayay la tegaysaa meesha haddii shay kaliya laisku soo diido yurub waxay odhan kartaa hadalku waa istaagay iska noqo markay xaggan kusoo noqotana baarlamaankii kalsooni kuma haysato marka laga yaabaa inay dowladdani dhacdaba oo mataqaanaa oo la shaqada yurub wax kasoo bixi weydeen marka runtii waxay dowlad minority-a oo mataqaanaa liidata ayay la soo noqotay waayahay ma kuu muuqataa in doorasho laga yaabo inay dhacdo dhammaadka sanadkan
anigu waa taan saadaaleynayo predictionkaygu waa sidaas because arrimaha yurub laga hadlayo waa arrima waaweyn oo ku saabsan dalkan dhaqaalihiisa ammaankiisa dadka jooga ka shaqeeya immigrationka marka shayga ugu horeeya laysku laynayaa ah lacagtii laysku furayey oo conton bilyan laysku sheeg lagu sheegayo ayaa yurub leedahay tableka hala soo dhigo wada hadal ma bilaabanayo marka taa haddii laysku soo diido ay dhahaan kuwani ma bixinayaan lacagtaas yurubna ku adkaysato aanu wada hadal ma samaynayno ilaa lacagtaa la bixiyo taasi marka waxay kalifaysaa inay u k kusoo noqoto oo kalsoonidii lagala wareego taasina markaa election markaa dib lagu dhawaaqo dabcan xisbiyada marka la eego laborka oo kale ama xisbiga shaqaalaha ee jeremy corbin iyo xisbiga kale ee liberal democrats waxaa dhammaantood ay ay ka codsadeen inay iscasisho ra-iisul wasaaraha iyaduna waxay ku adkaysanaysaa inay sii joogi doonto oo dowlad ay soo dhisi doonto oo wadahadallada yurub ay la geli doonto xisbiga hadda ay dowlad wadaagga la samaysayna waxaa laga yaabaa in ama ay u badan tahay in waxyaabo fara badan aysan aysan isla keeni karin marka ma isleedahay waxaa loo baahnaa in ra-iisul wasaaruhu ay iscasisho horta ra-iisul wasaarihii wuxuu ku adkaystay in iyadu ay ay noqotay majority partiga ugu badan ee siiska haysta maanta waxay haysataa saddex boqol iyo sideed iyo toban siid bay haysataa dalkan haddii maamulaysad waxaa loo baahan yahay saddex boqol iyo lix iyo labaatan marka labaiyo toban cod ay lumisay dabcan marka labaiyo toban cod bay lumisay labaiyo tobankaa meel kale ay maanta ka raadisay marka iyadu imaka saan u arko waa weji ilaalis wejigeeda ilaalinaysaa inay meeshii ku fashilmatay ma doonayso in la dareemo so waxay leedahay anaa yurub inaga saaraya laakiin waxay strategigaasi waa mid yaro liidata because yurub adigoo liida adoo liita oo sidii hore ka gaab ka ka yar ayaad meeshii wada hadalkii bilaabaysaa marka iyagunbaa kaa macaashi kara markay sheekadu saa tahay soo dalka danu ma ahaba markaan eegno hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha corbin waxaad moodaa in dad badan ay u arkayeen inuu yahay qof aan xisbigiisa hogaamin karin dabcan khilaafaad xisbigiisa ka dhex jira ayaa muddaba taagnaa laakiin haddana guushan uu maanta soo hooyiyey say kula tahay ma isleedahay xisbiga muxaafidku waxa uu dhayalsaday nin dadaalkiisa iyo ololihiisa aanu sahlanayn aada iyo aad waxaan anigu ogahay inay inay inay inay inay mataqaanaa yaraysteen inay iska weyneeyeen in ay dadkii kuwii lacagta lahaa iyo miidiyadii ay isugu tagtay marka iyado waxay tiri intaasaaba aan isku hadlaynayaaba oo mataqaanaa ii badinaysa prime ministerka ii badinaysa oo dowladda ii badinaysa laakiin ninkan waxay waxa wuxuu laba jeer ayuu ku guulaystay inuu baadhigiisa ka soo baxo oo conference votekii uu ku badiyey oo partigiisa is haystay mar uu ku guulaystay ninkan ilaa nineteen eighty two jabhad buu ahaa oo mucaarad kaasumuu ahaayoo dagaal buu kusoo jiray marka ninkani by default wuxuu ku wanaagsanaa cambainka markaas election iyo cambainka waa nin soddon sano soo sameynayay marka ta kalenaan ku ammaanaysa waxa weeyaan wuxuu u ekaaday qof daacada wixii uu leeyahayna runay ka tahay oo mataqaanaa oo marka horta arrimahaasaa lagu soo dhaweeyey kuwanna way yaseen marka imaka even iska dhaaf dowladda conservative partiga waxaa yasay qaar laborkiisa ah oo beri dhoweyd uga baxay cabinetkii marka dalkii oo dhan ba horta shoog geliyey maanta taas markaasna democracygay dan u tahay iyo dimuqraadinimada runtii waayahay xisbiga conservative-ka ama muxaafidka ee ra-iisul wasaare may dabcan iyadaa sii hogaamin doonta dalka inkastoo aysan awooddii markii hore ay lahayd aysan lahayn waxyaabaha inta badan dadku ay ku diidanayeen ee arrimaha caafimaadka ay ka mid tahay iyo dhaqaalaha la dhimaayo dhinaca waxbarashada iyo ciidanka waxyaabahaas ma isleedahay hadda go-aanay ka qaadan kartaa mise waxbay ka bedeli doontaa siyaasadahaas qasab qasab dalka dunida democracy baa ka jirta democracygaasi hadalkay ummaddu ay go-aankay goosato in la tixgeliyo weeye marka waddadii hore ma mari karto awooday ku martana cashi ma hayso markay noqoto parliamentaryga suu shaqeeyo mataqaana legislationka ama sharciga loo baas gareeyo marka taasi marka waxay ku qasbantahay inay gorgortan badan gasho meela aanay sharciyahanay u bareerin sharciye ay jecesha inay u bareerto ayaa ayay ka fiirsanaysaa imaka sharciye ay rabeen oo mataqaanaa oo oo oo iyagu u malaynayaan in dalka lagu socodsiiyo waa inay imika ka fiirsadaan because baarlamaankii xooggii ay rabeen kuma haystaan marka taasina waxay marka check and balance yar oo macquula ayay samaynaysaa waayahay aada iyo aad baa umahadsan tahay aadaa mudan assalaamu calaykum intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey maxamed ibraahim oo u dhuundaloola arrimaha doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalkan britain inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo